halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
wanaagsan dhegaystayaal waa kow iyo tobanka bisha oktoobar sannadka laba kun sagaal iyo toban saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo halkan washingtonna waa sagaalkii aroornimo waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban bogga v o a somali dot com sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar ayaad naga dhegaysanaysaan idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo saare cidlanow
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ah oo aannu maanta ku eegayno warbixinu dhowaan soo saaray hanti dhowraha guud ee qaranka soomaaliya iyo aragtiyaha laga dhiibtay talabaad oo aan ogaanay ayaa waxay ahayd in diiwaangelinta hantida aan si wacan loo diiwaangelin waxaan ka hadlayaa waxyaalaha ugu waaweyn marka waxaan halkan ka caddaynaya anigu waxaa weeye annaga weelbanka accounkiisa wixii ku jira ee laga soo wareejiyey iyo central bank ayagaa wixii ku jiray iyo corresponding banka waxa ku jira aanu anagu leenahay halkan wasaaraddu leenahay iyo waxa anagu aanu leenahay waan isticmaalnay inay isku wad yihiin
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha maraykanka donald trump oo ka hadlay fagaare ku yaala magaalada minneabolis annagu waxaanu tusaynaa oo u taageeraynaa trump inaannu tusno inaannu nahay dad soomaaliya oo muslina oo taageeri kara waxaanu rabnaa inaannu bedelno maskaxda ah imaan qof kaa soo horjeeda la taageeri karin qofka kaa soo horjeedi kara waa inaad taageertaa oo tustaa wanaagga aad leedahay inta xun baa lagaaga sheegay inta fiican waa inaad ku taageertaa
waxaa kaloo aad maqli doontaan ra'iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed oo ku guulaystay abaalmarinta nabadda ee caalamiga ah
waraysi iyo warbixinno ku saabsan duulaanka turkiga ee siiriya xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ayaa ku guulaystay biladda nabadda adduunka ee loo yaqaano nobel beace brice sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka taasi oo lagu siiyey dadaalada nabadeed ee uu ka sameeyey dalka ay jaarka yihiin ee eritrea berit rais anderson oo ah guddoomiyaha shanta xubnood ee guddiga biladda bixisa ayaa sheegtay in abiy axmed loo doortay iyada oo la eegayo tallaabadii uu qaaday bilaha kooban ee uu xafiiska la wareegay sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii oo uu soo gabagabeeyey khilaafkii ka dhexeeyey eritrea iyo etoobiya guddiga reer norway ee biladan bixisa ayaa sidoo kale xustay in doctor abiy axmed uu boqolkii maalmood oo ugu horreeyey ra-iisul wasaarenimadiisa uu dalkiisa ka qaaday xaaladii deg dega ahayd hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee amnesty international uu ku wareejiyey kumanaan qof oo ahaa maxaabiis siyaasadeed waxaa kaloo uu joojiyey faafreebkii warbaahinta iyo weliba isagoo sharciyeeyey in mucaaradku ay kooxa isku abaabulaan sidoo kalena ay ka shaqayn karaan gudaha dalka etoobiya haweeneyda guddigaasi madaxda u ah ayaa abiy axmed ku ammaantay dadaalada uu sameeyey muddadii koobnayd ee uu hayay xafiiska ugu sarreeya dalka etoobiya ururka neto ayaa turkiga ugu yeedhay in uu joojiyo howlgallada ka dhankaahi kooxda kurdiyiinta ee ay turkigu ka wadaan waqooyi bari dalka syriya xogayaha guud ee neto janis stelsenberg ayaa qiray walaaca turkiga ee dhinaca nabadgelyada ay ka qabto dagaalyahanada kurdiyiinta syriya balse waxa uu ka digay howlgallada turkigu wado inay noqon karaan kuwa majaxaabiya horumaradii laga sameeyey dagaalkii lagaga soo horjeeday kooxda isku magacooday dowladda islaamiga ah stoltenberg ayaa ka hadlay shir jaraa'id oo istanbul ku wada qabteen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda turkiga mevluud jabazulu jabazulu ayaa sheegay in turkigu uu rajaynayo in neto ay ka helaan niyad wanaag marka ay la dagaalamayaan halis ku soo wajahan turkiga mas-uuliyiinta dalka iiraan ayaa sheegay in laba gantaal lala beegsaday markab ay leeyihiin oo marayay xeebta badda cas ee dhinaca sacuudi arabiya xigta wakaaladda wararka ee iiraan ee irna ayaa iyadoo soo xiganaysa shirkadda saliidda iiraan sheegtay in markabkan oo magaciisa la yidhaahdo sabiti lagu weeraray meel boqol iyo soddon kilomitir koonfur kaga beegan dekedda magaalada jidde ee dalka sacuudi arabiya weerarkan ayaa la sheegay inuu khasaare gaadhsiiyey markabka isaga oo ka haleelay laba meelood oo dhinaca kaydka ah iyadoo sidoo kalena la sheegay in saliiddii ay ku daadatay biyaha badda cas hase ahaatee saliiddii daadanaysay markii dambe la joojiyey wakaaladda wararka iiraan may sheegin cidda ay uga shakisan yihiin amaba lagu eedeynayo inay soo rideen gantaalahaasi
danjarihii hore ee maraykanka ukraine ayaa la filayay inuu maanta ka hor markhaati furo guddiga aqalka wakiilada ee hogaaminaya su-aal weydiinta looga gol leeyahay masabka xayuubin lagu sameeyo madaxweynaha maraykanka donald trump balse aqalka cad ayaa diidan inuu ka qayb qaato wada shaqaynna uu la sameeyo guddigaasi su-aal weydiinta mansabka xayuubinta madaxweynaha waxaanay ku tilmaameen arrinkaasi mid aan sharci ahayn oo dastuurka baalmarsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa hore u diiday in ay markhaatifur inuu markhaatifur ku horsameeyo aqalka wakiilada danjiraha maraykanka ee midooda yurub gordon sandland oo sidoo kale ahaa deeqbixyo taageera madaxweynaha maraykanka donald trump
jimco wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a sidii aad warkaba ku maqlayseen ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ayaa ku guulaystay abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda ee nobel peace price loo yaqaano maanta oo jimcaha waxaana la sheegay inuu ku mutaystay dadaaladii uu dib uga bilaabay markii la doortay wadahadaladii nabadeed ee dalka ay dariska yihiin ee eritereya isaga oo markii dambena soo afjaray ismariwaa iyo colaad wadankaasi kala dhexeeyey wadanka etoobiya wariyaha v o eda maxamed colaad xasan ayaa noo soo koobaya warbixintan ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiya axmed oo saddex iyo afartan sano jir ah ayaa abaalmarinta caalamiga ah ku guulaystay kadib markii uu soo afjaray colaad muddo dheer ka dhex ognayd dalkiisa ethoobiya oo ah waddanka labaad ee afrika ugu dadka badan iyo eritereya oo ahayd dal yar oo dunida go'doon uga jirtay markii uu noqday ra-iisul wasaaraha ethoobiya sannadkii labada kun siddeed tobankii ayuu caddeeyey abiy inuu doonayey inuu dib u bilaabo wadahadalladii hakadka muddada dheer ku jiray ee labada dal isagoo wada shaqayn dhow la yeeshay madaxweynaha eritereya esiyaas afaweke markii dambena heshiis ay kala sixideen labada wadan ayaa wadaaga dhaqan iyo dhalasho qoto dheer iyo xiriir dhinaca dhaqanka ah laakiin ilaa iyo bishii julaay ee sannadkii tegey dagaal toos ahna kuma jirin nabadina kama dhexaynin waxaa u dhexaysay colaad ay ku kala baadeen qoysas adkaysay xaaladdii gobolka dagaal laba sannadood ay ku jireenna waxa ku nafwaayey in ka badan siddeetan kun oo qof guddigii abaalmarintiisan nobel peace price kaga dhawaaqay norway ayaa sheegay in boqolkii maalmood ee ugu horreysay ee uu xafiiska joogay inuu ku guulaystay inuu qaado xaaladdii deg degga ahayd ee ay etoobiya ku jirtay cafis uu u fidiyey kumanaan maxaabiis siyaasadeeda joojinta faafareebka saxaafadda sharciyeynta ururo mucaarad aha oo dalkaasi laga mamnuucay eriyadda hogaamiyaal militari iyo kuwo rayida oo looga shakiyey musuq maasuq iyo kordhinta doorka dumarka ee siyaasadda etoobiya iyo xoojinta rajada dadka etoobiya xafiiska ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa yidhi aad ayaan uga faraxsannahay dal ahaan inaan ku guulaysanno biladda nobel peace price marka laga reebo abiy axmed waxaa jira dhowr shaqsi oo kale oo ku guulaystay abaalmarinta sannadkan gaar ahaan tan caafimaadka sayniska iyo qoraaga sannadkan dadkii liiska soo galay ee u sharaxdaa waxaa ka mid ahayd ilwaad elman cali axmed oo u dhalatay soomaaliya sannadkii labada kun siddeed tobankii abaalmarintan waxaa wada jir ku guulaystay naadiya muraad iyo doctor denis makwogwe mis muraad ayaa ahayd lixilabaatan jir ka soo jeeday dadka yasiidiga ciraaq waxayna cod u ahayd yasiidiyiintii ka badbaaday dhibaatadii ay u geysteen isis doctor mukogwe oo afar iyo lixdan sano jir ahaa ayaa ahaa dhakhtar xanuunnada haweenka oo u dhashay dalka kongo kaasoo daweeyey kumanaan dumara sidaana ku mutaystay abaalmarinta magaca iyo martabadda qofka la siiyaa uu dunida ku yeelanayo marka laga soo tago abaalmarintan nobel peace price ee soo bilaabatay kuaaqoyokodii waxaa qofka la siiyaa uu sidoo kale helayaa bilo dahaba iyo lacag gaaraysa hal milyan oo dollar dadkii la siiyey abaalmarinta labadii sannadood ee lasoo dhaafay ayaa biladihii dahabka ahaa ee la siiyey waxay ku iibsadeen lacag ka badan lix boqol iyo lixdan iyo shan kun oo dollarka maraykanka ah maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi noo soo koobaya halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington
magaalada minneabolis waxaa xalay garoonka kubadda lagu ciyaaro ee target center isugu soo baxay kumanaan kun oo qof oo ah taageerayaasha madaxweynaha talada haya ee waddankan maraykanka donald trump sidoo kale waxaa jiray dad ka soo horjeeday oo iyaguna banaanbax sameeyey wariyaha v o a ee gobolka minnesota maxamuud mascade ayaa warbixintan noo soo diray
ilbaxyaashan ayaa isku aruursaday bannaanka hore iyo hareeraha garoonka ciyaaraha kubadda koleyga ee magaalada minneabolis oo uu madaxweyne trump kula hadlayey taageerayaashiisa dibadbaxayaasha ka soo horjeeda trump ayaa waxay isku dayeen inay jidka ku yareeyaan taageerayaasha trump ee doonayey in ay gudaha garoonka buuxiyaan sidoo kale taageerayaasha trump intii gudaha gashay ma ahane waxaa iyaguna goobta joogay taageerayaal kale oo bannaanka taagnaa inkastoo aanay u tiro badnayn sida kuwa gudaha u gudbay jaaliyadda soomaaliyada gobolka minnesota ayaa dabcan dibadbaxyadan qayb ka ahaa oo tiro badan oo ka mid ahi ka soo horjeedeen madaxweynaha balse dhinaca kale waxaa iyaguna jiray soomaali taageersanayd madaxweynaha maraykanka donald trump islamarkaana doonayey inuu talada dalka maraykanka mar kale ku guulaysto soomaalida ku mudaharaadaysay madaxweynaha ee ku qaylinayay in madaxweynuhu uu guuldaraystay waxaa ka mid ahaa madax hay-adda keer qaybteeda minnesota jaylaani xuseen oo v o a ugu warramay goobtii ay ku bannaanbaxayeen runtii madaxweynahan dhaqaaqiiduu sameeyey waxay taabteen dad aad u badan oo muslimiintuun aheen oo dan yar ah maantana waxaa u soo bannaanbaxaya waa dad kala duwan oo ay u badan yihiin dad caddaan ah oo ka xun oona kasoouu soo bannaanbaxaya inay ka xun yihiin madaxweynaha wuxuu ku hayo waddanka iyo gaar ahaan sida uu u dabategayo amba maaragtay dhibaatooyin ku hayo dadka danyarta ah oo muslimiintu ka mid yihiin iyo dadka waddanka ku cusub jilaani xuseen ayaa xusay inay doonayaan in madaxweynaha maraykanka donald trump ay tusaan in minnesota ay tahay goob dadkeedu ay si weyn uga soo hor jeedaan waxaa noo muhiim ah oo gaar ahaana inuu madaxweynuhu ogaado minneabolis runtii waxaa jooga dad ka xun oo runtii aanan taageersaneen wuxuu ku wado dadka maraykanka oo dhan iyo gaar ahaan dadka soomaalida iyo muslimiinta mustafa diiriye waxa uu wataa boor uu ku diidayo trump waxa uu taagan yahay bannaanka hore ee garoonka xoogaa waa qabo roob yarna waa u da'aya intaasi oo dhan dhib kuma ahan isaga oo waxa uu ka mid yahay koox aad u qaylinaysa oo leh taraam nama matelo waa madaxweynihii waddanka waan ogahay laakiin madaxweynahan ummaddoo dhan ma matelo inta cad ee waa ama layidhahdo white nationalist keliyu matalaa ani shakhsi ahaan maadaamana nin qaxootiyan ahayn nin muslin ahnin nin asal soomaali ka soo jeeda aan ahayna dadkayga iyo dalkaygaba uu necab yahay maadaama nin inacab uu yahayna aniguna waa necabay laba jibaarkeed nin ummaddayda ka necabi anigana jacayl gaaron siinaya ma jirto dhinaca kale waxaa iyaguna joogay goobta soomaali taageersaneed madaxweynaha maraykanka donald trump taageerayaashan soomaalida ah waxaa ka mid ah gabadh magaceeda ku soo koobtay ubax waxa ay gashan tahay funaanad guduudan oo ay ku qoran tahay trump banaanbax waxaa uga soo qayb galay inaan taageero trump anigoo taageero buuxda u hayo qaybta republicaanka ah diinta islaamka waxay qabtaa qofka ku necab inaad naciybkiisa ugu bedisamo iyo wanaag ugu bedishid marka sidaa darteed baan u taageeraya wanaag baan ugu bedelayaa naceybku ii qabo isna inuu ogaadaan doonayaa dee inaan anugu taageersanahay isabort taram soomaalida u soo baxday in ay dhegaystaan khudbadda trump waxaa isna ka mid ahaa yaasiin ducaale oo si weyn looga yaqaano gobolka minnesota kana mid a dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada yaasiin waxa uu ku doodayaa in dowladda trump ay dhaqaalihii dalka maraykanka dib u soo celisay walow uu qirayo in dowladda trump ay qaaday tallaabooyin ka dhanaa muslimiinta iyo soomaalida haddana waxauu qabaa inay wax wanaagsan tahay in la helo taageerayaal soomaaliya oo jira dhinaca madaxweynaha annagu waxaanu tusaynaa oo u taageeraynaa trump imaanu tusno imaanu nahay dad soomaaliya oo muslina oo taageeri kara waxaanu rabnaa imaanu bedelno maskaxda ah imaan qof kaa soo horjeeda la taageeri karin qofka kaa soo horjeedi karaa waa imaad taageertaa oo tustaa wanaagga aad leedahay inta xun baa lagaaga sheegay inta fiican waa imaad ku taageertaa madaxweynaha maraykanka donald trump waxauu haatan olole ugu jiraa sidii uu mar kale xilka madaxweynenimada dalka maraykanka ugu guulaysan lahaa halka dhinaca kale xisbiga dimuqraadigu ay ololeynayaan sidii isaga xilka looga xayuubin lahaa minnesotana waxay ka mid tahay goobaha doorashadii hore uu ku lumiyey codad ka yar konton kun balse uu haatan aaminsan yahay in uu ku guulaysan karo waana sababta lagu macneeyey kulankiisan ololaha ee bartamaha magaalada minneabolis oo ah goob ay ku badan yihiin dadka taageersan siyaasadda xisbiga dimuqraadiga weliba kuwa bidixda fog madaxweynihii ugu dambeeyey ee jamhuuriga ku guulaysta gobolka minnesota waxauu ahaa madaxweyne richard nixon oo sannadkii kii ku guulaystay maxamuud sheekh axmed mascade v o a minnesota
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
halkaasiad dhegeystayaal nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a washington madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in howlgalkii maraykanka ee ka dhanka ahaa isis ee siiriya uu guulaystay islamarkaana uu qorshaynayo inuu sii adkeeyo xidhiirka dhaqaale ee turkiga iyo maraykanka trump ayaa wariyayaasha u sheegay shalay oo khamiis ahayd in maraykanka aanay ciidamo dagaalamaa ka joogin gudaha siiriya islamarkaana aanay la ahayn in maraykanku uu kumanaan askari u diro halkaasi si ay uga soo dagaalamaan duulaanka uu milatariga turkigu ku qaaday dhulka ay kurdiyiintu maamulaan ee waqooyiga siiriya ayaa dad badan waxa uu ka qaxiyey guryahoodii waxaana jirta cabsi laga qabo in xaaladda bini'aadaminimo ee gobolkaasi ay sii xumaato wariyaha v o ed atletica howk ayaa warbixintan inoo soo dirtay waxaana soo jeedinaya ibraahim xasan daandure ururada ka shaqeeya gargaarka ayaa xusuusinaya dhinacyada dagaalamaya ee isku haya waqooyiga bare ee suuriya in uu waajib ka saaran yahay badbaadinta dadka shacabka ah ururadaasi ayaa ka codsaday dhinacyada ishaya in shaqaalaha gargaarka ay u ogolaadaan galaangal ay u yeeshaan kumanaan kun oo qof oo guryahooda ka qaxay oo u baahan gargaar deg dega golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa khamiistii shalay kulan deg dega wuxuu ka yeeshay arrinta suuriya kulankaasi oo qaar ka mida xubnaha golaha ay ugu baaqeen turkiga inuu joojiyo howlgalkiisa militari xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa sheegay inuusan aaminsanayn in xal militari wax looga qaban karo mushkiladda siiriya hal kasta oo siiriya laga raadinayo waa in loo maraa xushmaynta qarannimada madax bannaanida dhuleed iyo dhowrista midnimada siiriya maamulka madaxweyne trump ayaa sheegay in xukuumadda ankara ay kula xisaabtami doonto mas-uuliyadda howlgalkeeda siiriya iyo wixii ka dhasha trump ayaa si weyn loogu dhaleeceeyey inuu dhabarka u jeediyey kurdiyiinta ay xulafada ay ku ahaayeen dagaalkii looga soo horjeeday ururka daacish ee syriya
waxaan kala doorannay inaan ciidamo milatariya u dirno siiriya oo aan cid walba ka adkaanno iyo inaan tallaabooyin adag oo dhinaca dhaqaalaha ah ka qaadanno turkiga waddada kale ee noo furan ayaa ah in aannu dhexdhexaadinno labada dhinac waxaan rajaynayaa in aan dhexdhexaadinno labadaasi dhinac
laakiin howlgalkan uu turkigu ku saarayo diiradda waxa ugu yeeray kooxaha kurdiyiinta ee argixisada ayaa abuuray werwer ah in xubnaha maleeshiyaadka ururka daacish ee ay qabteen xoogagga dimuqraadiga ee kurdiyiinta ah inay ka baxsan karaan xabsiyada oo ay dib u bilaabaan kacdoonkoodii warbixintii wariyaha v o eda salatika howg aynoo diyaarisay waxaana soo jeedinaya ibraahim xasan dandure
jimco wanaagsan galab wanaagsan dhegeystayaal markan kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka zaara cabdi axmed ayaa soo jeedinaysa
kulanti wacan kulligiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee v o eda intiinii la socotay labadii cishee lasoo dhaafay xafiiska hanti dhowrka guud ee dalka ayaa warbixin laga soo saaray lagu sheegay in deeqaha maaliyadeed ee sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii soo galay dowladda soomaaliya qayb ahaan aan si sharciga waafaqsan loo isticmaalin ayada oo lacaga dhowr meelood oo kala gedisan ka soo galay qasnada dowladda soomaaliya oo deeq ahaan ugu yimid ay jirtay midooda yurub sacuudi arabiya iyo yon ombos ayaa lacag dhan soddon iyo siddeed milyan laba boqol konton iyo sagaal kun shan boqol konton iyo sagaal dollar ay dowladda u siiyeen si wadar ah deeq lacaga iyadoo lacagtaasina isku jirkeeda sagaal iyo toban milyan siddeed boqol toddobaatan iyo laba kun siddeed boqol labaatan iyo toddoba dollar ka mida lagu shubay qasnada dowladda halka siddeed iyo toban milyan saddex boqol siddeetan iyo lix kun toddoba boqol soddon iyo laba dollarna lala yahay qasnada dowladda oo aysa soo gelin haddaba lacagahaasi halkee ayay mareen sidee loo maareeyey wasaaradda maaliyadduna maxay uga jawaabtay warbixinta ka soo baxda xafiiska hantidhowrka guud sidayse u wada shaqeeyaan laamaha dowladda iyo xafiiskaasi waa qodobka aan ku eegi doonno barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka ee asbuucan haddii aan dib idiin xasuusiyo dalka sacuudi arabiya ayaa la sheegay sida warbixinta ku qoran inuu soomaaliya ugu deeqay lacag dhan labaatan milyan oo dollar oo lagu shubay qasnada dowladda lix milyan iyo toddobaatan kun oo ka mid ah lix kun lixdan iyo siddeed dollar halka isla lacagtaasina la sheegay in saddex iyo toban milyan sagaal boqol labaatan iyo sagaal kun iyo sidoo kaleeto boqol soddon iyo laba dollar oo kaleetana la la'yahay oo aanan qasnada lagu shubin xafiiska un umbos ayaa waxaa la sheegay in lacag dhan uu ugu deeqay dowladda federaalk ee soomaaliya hal milyan laba boqol konton iyo afar kun toddoba boqol afartan iyo saddex dollar iyadoo sidoo kaleetana la sheegay lacag dhan shan boqol soddon iyo shan kun laba boqol sagaashan iyo laba kunna lagu shubay qasnada dowladda halka ay ka dhiman tahay oo aanan laheenin lacagtaasi halka ay martayna toddoba boqol toban iyo sagaal kun afar boqol konton iyo kow midowda yurub ayaa waxaa haddaba warbixintani lagu sheegay ee uu soo saaray xafiiska hantidhowrka guud inay ka timid lacag dhan toddoba-iyo toban milyan afar kun siddeed boqol iyo lix iyo toban dollar waxaana la sheegay in lacagtaasi lagu shubay qasnada dowladda dhexe ee federaalka lacag dhan saddex iyo toban milyan laba boqol lixdan iyo lix kun lix boqol lixdan iyo toddobo halka lacag dhan saddex milyan toddoba boqol soddon iyo siddeed boqol afartan iyo sagaal dollarna aan ilaa iyo haatan la ogeyn halka ay martay haddaba warbixinta hantidhowrka guud laguma soo qaadanin oo keliya lacagta lagu shubay qasnada dowladda dhexe ee sidoo kale waxaa looga hadlay caqabadaha xafiisyada hantidhowrka ka qabsaday markii ay baaritaanada sameynayeen waxaana jirtay in meelo kala gedisan oo wasaarado iyo xafiisyo hay-ada dowladeeda warbixinta ka hor uu xafiiska hantidhowrka uu ku sameeyey guudmar iyo sidoo kaleeto dabagal markii ay soo baxday warbixintaasi waxaa haddaba asna ka jawaabay islamarkiiba wasiirka maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya dr raxmaan bayle oo isagu sheegay lacagtaasi qayb ahaan xafiiskiisa inta ka soo gaartay wuxuuna ku horumaray qaybta wadanka sacuudi arabiya aanu kaloo lacagta sacuudi arabiya asagu wuxuu leeyahay maanta horta waxaan ka hadlaynaa waxaa weeye laba kun iyo siddeed iyo tobankii wey disembar koob iyo soddonkeedii wixii halkaa inoo yaalay baa laga hadlaya maanta lagama hadlayo yaa riboortku wuxuu leeyahay labaatan milyan baa la soo wareejiyey annagu waxaanu leenahay labaatan milyan lama soo wareejine labaatan milyan iyo boqol iyo soddon baa la soo wareejiyey haddii anaga lana weydiin laha waanu sheegi lahaadilana weydiin lahaa tashala waanu sheegi lahay lama soo wareejin labaatan milyan labaatan milyan iyo boqol iyo soddon sideed boqol iyo lix iyo sideetan sideed iyo lixdan ayaa lasoo wareejiyey rikoorkeedana wuu yaala halkana waraaqoodi kuwana central bankaas aan ka soo qaadnay wuxuu leeyahay lix milyan ayaa la isticmaalay waa runtii weeye lixdaa milyan waa la isticmaalay waxaa kaloo leeyahay saddex iyo toban milyan way dhiman tahay way dhimantahay saddexiyo toban milyan baa dhiman buu leeyahay annagu waxaan kuleena afar iyo toban milyan baa noo yaalla ya saddexiyo toban milyan baa dhiman dee ma dhinay haddaadna weydiin lahayd baan leenahay annagu waan kuu sheegi lahayne afar iyo toban milyan oo kaasha ayaa maalintaa yaallay maanta maaha afar iyo toban milyan baa yaallay disembar taasina waa kingdom of sacuudi arabia waxaa xusid mudan in wasiir bayle uu soo hadal qaaday inay jireen lacago sannadkii hore ee labadii kun iyo siddeed iyo tobankii iyo sannadihii kasii horreeyeyba marka soomaaliya loogu deeqo aysa jiri jirin bangiye ay soo maraan lacagtaasi marka laga soo tago in ayadoo caddaan ah gacanta ay ku soo qaadi jireen kadibna la dhigi jiray bangiga dhexe ee dowladda federaalk ee soomaaliya dalka sacuudi arabiya ayaa labaatanka milyan lacagta ka soo gashay dowladda federaalk ee soomaaliya lana la'yahay sida la sheegay lacag ka badan saddex iyo toban milyan sagaal boqol labaatan iyo sagaal kun boqol soddon iyo laba dollar ayaa wasiirku waxa uu sheegay sida uu u dhigayo xafiiska hantidhowrka guud si ka gedisan xisaabtaasi ay u hayaan islamarkaasina aysan iswaafaqsaneen sida haddaba ka muuqata jawaabta uu bixiyey wasiirka maaliyadda waxaa xafiiska hantidhowrka iyo wasaaradda maaliyadda ay u muuqdaan inaysan si rasmi ah isaga warqabin amaba aysan warbixinadooda u wada soconin
eyuda waxaa naga soo gaadhay buu leeyahay riboortku toddobiyo toban milyan afar kun iyo iyo wuxuu leeyahay lacagta markaa la isticmaalay waa saddex iyo toban milyan laba boqol iyo lix iyo lixdan kun iyo lix boqol iyo toddobiyo lixdan lacag baa jaa jirta weli markaa af soomaaliga ku qoran dhiman baa ku qoran af soomaaliga dhiman baa ku qoran dhiman macnaheeda af soomaaliga waa mergi baa la laakiin tani waa caddaan wey way dhiman tahay mees waa la waayey eegada lacagtaasi way dhiman tahay wey waa la waayey weyaan arrintan caawa daba socdana waa taa weeye anigu waxaan ku leeyahay horta waxaa dhiman buu yidhi saddex milyan iyo toddoba boqol iyo sideed iyo soddon boqol iyo sagaal iyo laba afartan sagaal iyo afartan ayaa dhiman buu yidhi now euda xagga hoose anigu waa taa taayada taayadii waa taa weeye taayadii waa taa oo lacagtiina soo gashay tii central banka taallay intaanu isticmaalay inta maanta taalla ayay tilmaamaysa lacagta weli weyna soo gashay annaga mid ka badan ayaana soo gashay tuu isagu sheegayo haddaba isla hanti dhowrka guud maxamed maxamuud afgooye ayaa isna kadib markii uu soo saaray warka qoraalka ee warbixinta dheer ee deeqaha dowladda soo galay sannadkii labadii kun iyo siddeed iyo tobankii iyo sida loo maareeyey kadib iyo waxa ka dhiman wakhtigan ee aanan lahaynin xisaabaadkooda waxa uu sheegay in hadalkiisa si qaldan loo turjumay gaar ahaana warbixintii uu soo saaray xafiiskiisa isla xalaytana waxaa muuqaal uu ku qabtay shir jiraa'id qaar ayaga rabo inay reytingkooda kor u qaataan wax inta wixii ka fool xumaa meesha inta kasoo bixiyaan si guracan aan saxnayn meesha ay maaragtay ummadda ugu tabiyaan qaar dana gaarah leh oo raba danahooda gaarka inay gaaraan oo isticmaalaya riboorkan inay maaragtay ay ku gaaraan iyo dad run ahaanta qiimeeya oo fiiriya khaldaadka jira si fiican u falanqeeya kadibna la wadaaga ummadda marka warbixintan waxay madaxa soomaaliyeed u ifinaysaa khaldaadka jira haddaad wasiir ahayd hay-addii aad timid laba sano ka hor khaldaadkii aad ugu timid sidii aad u sixi lahayd si kastaba ha ahaatee warbixinta hantidhowrka guud waxaa lagu sheegay in diiwaangelinta hantida qaranka aanan si fiican loo marin oo wanaagsan waxaa kaleeto oo uu sheegay in maamulka maaliyadda si qaldan xisaabo yaallo bangiyo dibadda ah loo maareeyey warbixinta maaliyadeed ee xafiiska uu baahnaana aanan loo soo gudbinin laakiinse waxa uu diiday hantidhowrka guud inay jirto lacaga la luunsaday amaba ku maqan hablaaluusha oo ka maqan qasnada dowladda
oo aan ogaanay ayaa waxay ahayd in diiwaangelinta hantida aan si wacan loo diiwaangelin waa marka la eegaayo dhanka compliance oo waxaan ka hadlaya waxyaalaha ugu waaweyn dhowr ayaa jiray maadaama riboortka uu bannaanka yaallo ummaddan ay akhrisan karaan aana ku dhiiro gelinaya inay akhristaan si ay u ogaadaan dowladooda waxay qabatay sanadka lasoo dhaaf labada kun iyo sideed iyo toban ay halkaas ka heli karaan tan saddexaad ayaa iyadana ah maamulka maaliyadda maamulkii maaliyadda sida loo maamulay iyadana khaldaad ayaan ka helna meeshaas oo ay ka mid yihiin in xisaabo yaalla dowladda soomaaliya acown ay ku leedahay waddanka bannaankiisa aan lagu xusin riboorkii maaliyadeed ee naloo soo gudbiyey haddaba maxaa sal u ah inaysan iswaafaqsaneen hantidhowrka guud qoraalkii uu horay u soo saaray iyo muuqaalkii uu ka hadlay xalay nuur faarax waa hantidhowrihii hore ee midkan ka horreeyey waxa aan weydiiyey waxa keenay in qoraalkiisa iyo sidoo kaleto muuqaalkiisa hadalka ay kala duwanaadaan oo aysan isyeelanin hantidhowrka haatan jooga ee warbixintan soo saaray maadsan tahay waxa weeye waxaa keenaya mar alla markii riboortka sanadlaha ay soo baxo dowladda waxay ku noqotaa bressure ama culays bay ku noqotaa hantidhowrkana culays bay ku noqonaysaa culayskaasi markuu yimaado waxaa labay mid dhacda in hantidhowraha ama ciddii markaa soo saartay riboorku ay dib uga noqoto oo ay retracting samayso ama in ay bointigii ay markii hore siday riboorka usoo saareen ay u daayaan marka arrinta aniga la yaab ilama lahan waa wax dhici jiray waa wax dhici karaa waa wax meesha ku jira meeshu waxa weeye waa soomaaliya waa africa barasharadu waa badan yihiin culaysyadu waa badan yihiin laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ba- ba- bayaaniyo eh, shaqada xafiiska hantidhowrka iyo waayo taas wasaaradda intaan u maaliya- gelin waxaan jeclaan lahaa wuxuu sheegay hantidhowrka qaranka ee xilligan in warkiisa shalay sidii uu u waday kii hore ee uu soo saaray ee qoraalka ahaa si qaldan loo turjumay hadda suuwarka u dhigaayana ee tahay lacagtan la leeyahay qasnada dowladda ka maqan tahay qasnad horta bannaanka taallo oon badalka oolinba ee ka maqan tahay xisaabta lacagtan isla markaasina suuwarka u dhigaya aysan ahayn in lacagtan ama la lunsaday ama ay tahay lacag ee la qaatay balse ay tahay lacag xisaabaadkooda aan la soo celinin marka bal farqiga u dhexeeya warkiisii hore iyo warkiisan dambe maxaad ku macnayn lahayd farqiga u dhexeeya waa labo riboorka isaga uu soo saaray oo xafiiskiisa ka soo baxay wuxuu ahaa eh, labo eh, arrimood baa ugu muhiimsanaa mid waxa weeye lacagaha ka maqnaa eh, lacagaha dee- eh, deeq bixiyayaashu ay bixiyeen oo akaunada dibadda ah iyo lacagahaas oo qaarkeed aysan ku dhicin qasnada dhexe iyo dhowr hay-adood oo lacaga ay qabteen dakhliga gudaha ah isticmaalay oo ay ku maqan yihiin Eh, muxuu ahaa shirkiisa jaraa-idna eh, arrintaasi eh, kumuusan soo qaadin kumuusan soo qaadin laakiin hadda riboorkii banaanku yaalaa eh, labadii qaybood oo riboorku uu ka hadlay oo ugu muhiimsanaa oo baarlamaanka iyo dadka anugu xeeldheerayaasha hawshan inay meeshay tahay la saaro ay tahay ummadda soomaaliyeedna waxaan jeclaa inaan u bambayaaniyo arrintan shaqadan waxaa iskale mar haddii hanti dhowrku uu riboor soo saaray baarlamaanka ayaa iskale baarlamaanka ayaa preliminarigiisa looga doodi doonaa kadibna waxaa kasoo bixi doona qaraar baarlamaan baa kasoo bixi doona iyo muxuu ahaa dabagal iyo wax iska weydiin iyo ciddii iska lahayd eedda in lala xisaabtamo oo ama ha- eh, laga soo celiyo lacagta maqan meeshay ku maqan tahay ama cid loo xiro haddii lacagtii la soo celin waayo lacagaha deeqo ee hay-adda yona umbos ay bixisay looguna talagelay
laakiin annagu waxaan xaqiijinayna waxa weeye wixii iyuda naga soo galay wixii sacuudiga naga soo galay intiiba waan haynaa meesha ku dambeeyeyna waan naqaanaa meesha ku socda waan naqaanaa inkastoo warbaahinta qaarkood iyo dadka falanqeeya warbixintiisa hantidhowrka guud ee wakhtigan jooga eena soo saaray warbixintan maxamed maxamuud afgooye uu ku weeraray shirkiisa jaraa'id ee muuqaalka ahaa xalay markii uu ka hadlayey warkiisana la qalloociyo sida uu hadalka u yiri ayaa haddana waxaa maldanayd inay jiraan qaladaad fara badan oo wakhtigan u muuqda oo uu sheegay inay muhiim tahay in saxitaan ay ku sameeyaan hay-adaha dowladda marka warbixintan waxay madaxa soomaaliyeed u ifinaysaa khaldaadka jira haddaad wasiir ahayd hay-addii aad timid laba sano ka hor khaldaadkii aad ugu timid sidii aad u sixi lahayd because waddankan meel fog ayuu ka yimid wax dumay ayaa dowlad soo bilowday ku meel gaara waxbay ku soo dartay annagana maanta inaan wax ku darnayaan rabnaa wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya xafiiska xisaabiyaha guud ee qaranka iyo sidoo kale
inuu
waxaa iga xusa xanta arfixinada taasoo xanta taayada xanta oo kariyaha fuuraa ilaa cabdi subax loo ku dar laqsan arrimaha ugu amtiil xasu ahaa wadin asii shaqaale masuuliyo la hadlaya ka jecel iyo qirda baad ka taa kala taa kuno kitiyo
maaragtay dhaleecaynada ka dhanka wadanka turkiga iyo howlgalladu meesha ay socdaan iyo marba wixii soo cusboonaada ayaad moodaa shaashadaha iyo maaragtay warbaahinta inta wax qorta iyo inta hadasha intuba inay aada xoogga u saarayaan dadka shacabkana dareenkiisa waxaad moodaa in ay hawshani xukuumaddu kuba kasbanayso oo wadankan dariska la-a turkiga ee syria waxaa jirta in ay qaxootidu tiro badan ay ku nool yihiin waddankan turkiga taas oo in waayihii dambe u muuqatay bulshadani in ay ay khaati ka taagan yihiin oo ay kasoo horjeedaan qaxootigan tirada badan ee aan culayskooda cidna la qaybsanaynin reer yurubna ay kaga gar ay ka baxeen ballantii ahayd inay turkiga la qaybsanayaan culayska siriyaanka soo qaxaya waddankan ku nool marka si weyn ayay gudaha hadday noqoto warbaahinta iyo dadka shacabka ee caadiya siyaasiyiintu intaba ay isha ugu hayaan hawsha ka socota ee syria
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
baraadan ayuu ka dhegaystayaalkaasi ahaa markan kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha axmed cali sheekh ayaa inala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha dalka belgium ayaa xalay noqday dalkii ugu horreeyey ee u soo baxa koobka qaramada yurub ee sannadka laba kun iyo labaatan beljamka ayaa waxa ay sagaal gool iyo waxba kaga adkaadeen dalka san marino waxaana ay hogaaminayaan gruubka ay ku jiraan oo ay leeyihiin kow iyo labaatan dhibcood waana dalkii ugu horreeyey is rasmiya u xaqiijiya in uu u soo baxay koobka qaramada yurub ee sannadka laba kun iyo labaatan kulamadii kale ee xalay dhacayna waxa ay dalalka isku arkeen sida tan dalka belarus oo martigeli dalka estoniya ciyaartoodii waxay ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah dalka netherlands ayaa saddex iyo hal kaga adkaaday dalka waqooyiga ireland gruubkan oo ah gruubka c oo sidoo kale uu ku jiro dalka jarmalka ayaa waxaa iminka dhinaca goolasha ku hogaaminaya dalka netherlands inkastoo saddexda dal ee netherland jarmalka iyo waqooyiga ireland ay leeyihiin min laba iyo toban dhibcood kulamadii kale ee dhacayna haddii aynu usii gudagalno korweyshiya waxaay saddex iyo eber kaga adkaatay hungari slovaakiyana waxa ay gool iyo gool isla dhaafi waayeen dalka weles austria oo martigelisa israa'iilna ciyaartoodii waxay ku dhammaatay saddex gool iyo gool oo austria ayaa badisay poland oo aaday latviya waxa ay ciyaartoodii ku dhammaatay saddex gool iyo waxba oo poland ay ku adkaatay dalka waqooyiga macedoniyana waxa uu labayo hal kaga adkaaday dalka sloveniya kazakhistan oo martigelisa khubrus waxaa looga adkaaday laba gool iyo gool ruushkuna waxa uu afar iyo eber ugu awood sheegtay dalka scotland sidoo kale kulamo kale oo ka tirsan interreebka loogu soo baxaya koobka qaramada yurub ayaa iyaguna caawa dhici doona dalka jeega ayaa waxauu martigelin doonaa dalka england montenegro iyo bulgaria ayaa safki doona bortugiiska ayaa la kulmi doona luxemburg ukrain iyo waxaa is arki doonaa luthenia moldofa waxa ay u safri doonaan andora faransiisku waxa uu aadi doonaa iceland turkiguna waxa uu martigelin doonaa dalka albeniya sidoo kale waxaa xalay dhacay kulamo loogu soo baxay koobka kubadda cagta adduunka ee lagu qabanayo dalka qatar waxaana kulamadan oo dhammaantood ka dhacay qaaradda eshiya dalalku ay isku arkeen sida tan shiinaha ayaa toddobaiyo eber kaga adkaaday guam syria waxay labiyo hal direen maldives australiyana waxa ay shan iyo eber kaga adkaadeen nepal jordan iyo kuwait waxay isla dhaaki waayeen barbadhac eber iyo eber ah iiraan ayaa afar iyo toban gool iyo waxba kaga adkaatay dalka cambodia ciraaq waxa ay laba gool waxba kaga adkaatay hong kong usbakistan oo martigelisay yemenna waxa ay ku suldaartay shan iyo eber sacuudi arabiya waxay saddex eber ugu awood sheegatay dalka singabore ciyaarihii kale ee dhacay ee qaaradda eshiyana waxaa south korea ay sideed iyo eber kaga adkaatay srilanka lubnaan waxa ay laba iyo hal dirtay turkmanistan vietnam oo martigelisay maleeshiya waxaa ciyaartooda ku dhamaatay gool iyo waxba oo vietnam ay ku adkaatay imaaraadka carabta waxa uu shan iyo eber kaga adkaaday indonesiya jaban lix iyo eber ayay dirtay mongolia kirgistaanna toddoba gool iyo eber ayuu kaga adkaaday dalka mayanmar dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana tababarihii hore ee kooxaha manchester united chelsea iyo real madrid jose morinho ayaa waxa uu diiday inuu noqdo macalinka cusub ee kooxda leone naadiga leone ayaa waxa ay shaqada ka ceerisay tababarihii kooxdaasi silvinium ciyaaryahankan horey uga tirsanaa kooxaha arsenal iyo barcelona ayaa waxa uu kooxda la wareegay xilli ciyaareedkan markii xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ay u soo baxday koob kuryaalada qaaradda yurub hase yeeshee waxa uu bediyey keliya saddex kulan oo ka mid ah koo iyo tobankii kulan ee uu kooxda leelinayay waxaana shaqada laga ceeliyey axaddii kadib markii ay kooxdiisa guuldaro kala kulantay naadiga saneteniye ciyaar ka tirsan horyaalka oo looga adkaaday gool iyo waxba taasi oo leoney geysay kaalinta afar iyo tobanaad ee horyaalka liigwan ee dalka faransiiska kooxda leone oo la sheegay in xiriir la samaysay tababara murinhona waxa uu u sheegay inaanu doonaynin inuu macallin u noqdo murinho ayaa la sheegayaa inuu doonayo inuu macallin ka noqdo dalalka spain ama ingiriiska midkood xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo ciyaaraha nala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington gabagabadii idaacadda ayaynu kusii dhowaaneynaa hase ahaatee jamaal axmed cusmaan ayaan ka codsanaya qodobadii wararka ugu doorka roona mahadsanid saara ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed ayaa ku guulaystay biladda nabadda adduunka ee loo yaqaan nobel peace prize ee sanadka taasoo lagu siiyey dadaalka nabadeed ee uu ka sameeyey dalka ay dariska yihiin eritrea berit reis anderson oo ah guddoomiyaha shan xubnood oo guddiga biladda bixisa ayaa sheegtay in abiy loo doortay iyadoo la eegayo tallaabadii uu qaaday bilo kooban gudahood markii uu xafiiska la wareegay sanadkii uu ku soo idleeyey khilaafkii ka dhexeeyey etoobiya iyo eritrea guddiga reer norway ayaa biladaha bixiya waxaana ay sidoo kale xuseen in abiy axmed uu boqolkii maalmoodii ugu horreeyey ee ra-iisul wasaarenimadiisa uu dalkiisa ka qaaday xaaladii deg deg ahayd hay-adda u dooqda xuquuqda aadanaha ee amnesty ayaa ku wareejisay kumanaan qof oo ahaa maxaabiis siyaasadeed oo halkaasi ku xirhnaa danjirihii hore ee mareykanka ukrain ayaa la filayaa inuu maanta ka hor markhaati furo guddiga aqalka wakiilada ee uu hogaamiyo dimuqraadiga halkaas oo ay doonayaan inay su-aalo ku weydiiyaan oo ku saabsan mid ay doonayaan inay mansabka kaga xayuubiyaan madaxweynaha mareykanka donald trump balse aqalka cadda ayaa diidan inuu ka qayb qaato su-aalo weydiinta mansabka xayuubinta trump waxaana ay ku tilmaameen mid aan sharci ahayn wasaaradda arrimaha dibadda ayaa hore u diiday inay markhaati uu ka hor sameeyo aqalka wakiilada horteeda danjiraha mareykanka midooda yurub gordon sunderland oo sidoo kale ahaa deeqbixiye si weyn u taageerayay madaxweynaha mareykanka donald trump ururka neto ayaa turkiga ugu yeeray in uu joojiyo howlgallada ay ka wadaan waqooyi bari dalka syriya xogeyaha guud ee neto janes stoltenberg ayaa qiray walaaca turkiga ee dhinaca nabadgelyada ay ka qabto dagaalyahanada kurdiyiinta syriya balse waxa uu ka digay howlgallada uu turkigu wado inay noqon karaan kuwo majaxaabiya horumaradii laga sameeyey dagaalkii lagaga soo horjeeday kooxda isku magacooday dowladda islaamiga stoltenberg ayaa ka hadlay shir jaraa'id oo ay istanbul ku wada qabteen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda turkiga mevluud javazulu javazulu ayaa sheegay in turkigu uu rajaynayo in neto ay ka helaan niyad wanaag marka iyagu la dagaalamayaan halista kusoo wajahaan mahadsanid jamaal axmed cusmaan oo wararkiina xasuusinayey halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington jimco wanaagsan baanu idin leenahay waxaana haatan nagu soo maqan mid ka mid a heesaha u qaado fanaanka cabdiqaadir macalin cumar jubba heestii ifka noloshu waa adi
jaleecada indhahayga naxariis adiga ku beele ubaxyahow bidhaane ogada kanuura xigmada jaleecada indhahayga naxariis adiga ku beele galaailaaciyo roob arooriyadayaay agagaarka beerkiyo wadnaha ila xidhkiisa bikugu abuure onka galaailaaciyo roob arooriyadayaay agagaarka beerkiyo wadnaha ila xidhkiisa wadii ahaato iimaan ka deqdaye nafta ku ogolaataya ifka noloshu waa adig wadii ahaato iimaan ka deqdaye nafta ku ogolaataya ifka noloshu waa adig
eesaasi cabdiqaadir jubba ayaa ku luuqaynayay gabagabe iyo inuu ahayd idaacaddeenii galabnimo oo halkan si wada jir aad kula socodsiinayeen saare ciidla nuur iyo anigoo jamaal axmed cusmaan dhegaystayaal tan iyo todobada fiidnimo dhammaantiin isku duuban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
This is VOA News. I'm Liz Palka. NATO is urging Turkey